bismillaahi raxmaan raxiim magaagay hildhibaan madkariin ma dhaftiyan leere naanastayni madiyo ma dhaftiyan leere taasa ii dadka aan gorodaayan warbaahinta aan warsan marka hore deed iyo shaqaalasha agaasimayaalshe salaame salaanta itlaanka ka salaame may mahad anka nagahaysa umutiyaad anka ka shaqeeyaso oo yaada dadaalka wararkan xaqiiqadaya aan ku sheegaso taasalaan oo mahadnagayaadan aan mahadnagaawo unageeka aan wafdi oo usoo hogaamiyaa ku socdo turkiga qaarna walaalka qiibiyaay meelna macnaa kormeerahayti maamulka degmada ayaana hor socday alxamdulilaahi unuuna la jarin oo hildhibaanada koonfur galbeed ee badan ahayni meelo badan aan la saaday kormeerka aan safayle aan dhey xaaladaasio kormeerka aan hadda horta markii waa la dhiiba qaladaadka hoy koraan mar kormeer qalad masheenaw kormeer kormeerrayo dadku wal saware laakiin markii la gadoomo wal dhiibolinooda kaarar kooyan qaladaad badan ay kooyan aan oo socono aan xildhibaano badan aan ya kalaadan aan darbi un wareegsan oo shaag eedan aan meelatiis yaad oo no la qageebiyaa ee wallahi dad oo no aan wala sii mudu imaka jireen dad aan wala siinan mudun wala qaadaaya taas ciid aan ku xunna waayo dadka aan ilaahay ama hadlada isku dhaqan qofka bani aadanka ama ilinka tala galay qofkii wala sii kor aan wala sii qofkii ilaahay ama hadlagay xilliga ma uu kulan kama noolada koro ha in uu kan noolada koro kan kala noolayo yalinka tala galay haddii wala qaar soo aragtoon macnaa ana mayba ka qoddaas ana ana ana nidaammo oo wiliba ana ana dhanka maamulka jir ku qoyasaya aan qaadada korta ee ma aan ka baaqay maamulka iyo dawladda koonfur galbeed ee haddii hadda ku bacdi kaararka saliin qiibay xildhibaanada koonfur galbeed goobjoog un kaadan kaararkaasi oo alxamdulillah mayba waa un ummatay golaha shacabkeena shacabkaas metelaan waxyaalo badan shalay ana kormeer kale magaalada kuwa booyid biyo meelijay dhowr meelooda mari dadkan ilaahay daaqay dhamaada hayaan hatta iyo saas ay haddana wal musuq maasugo wal meelo ka jarmay may ku codsadaan madaxweynaha guusan ku wiina maamulka koonfur galbeed haddii kaarar la sheeno markii hata qabiil kasta xildhibaan sheelinka dhiibo xildhibaanka si way waajib ku saarin dadkaas intii wal isu deersiyo laakiin haddii sida raabtan aragay oo kale wal nagadaan dhaliil badan ku hees waayo may ku mid ah ana afar xildhibaan ahayn galnay handhandhayn ka dhowreegnay fiirinay dad ma iragaasan ilaahay haddii lagu qabsado lambibitan furan loor kor fadhiyo ma iragaasan lanjaadalo ee kor loor kor fadhiyo ma iragaasan qof iska filan ilaahay iska filan loor kor sheeka fadhiyo ma iragaasan lan cod dareero uu ku melis uhooyo un lahayn oo walna an haysana iragaasan walaahi waa helaad maalin qiyaam ilaahay ku weydiye wala is xisaabiye walaawun qiyaama haddii la deero اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسابا والكيسابيه ذنك اي اللي حسابه مامل قال حسابيه ما يلفدي اساب رسول الله اللي جاء انا سيد عمر اسمامل كزاي لان او سعيد بن عمرو الاهراوي اللي نديبي ماملك ولي بسوري ملكو مدى اللي نديبي لان كو سوغا ما ينغدي خليي دنب dadkii iyo dad maamul meelo ku tagay akhyaar waaya aan saadan sid umur aan saadan ma yareen aan dad suuri gobolada kuma dhibaatada ku jirta in gudbeer hatta ba weyn leereen lankii meelisuun dhibay maamul haay dadkii lin awaadaya kumadiya ka qoran markaasa maylan kuna ko maamulka inaan dhibay mahayna ehri wallahi mar markoo qadee waa la ehri lankaas dadkii lankii sidii haaya haddina waqtin dambeeyaan baa la sheegay dadku dacwoodan dad intii meel ku baa unayn afar qodob ku dacwoodan ehri lankan may kumid waa la ehri hadda lanku may ehri horta heraabti xafiska ku daaya la ehri wal weeri wala ku jiraa la ehri harumaha aan shilin ma qabo baas ma qabo balaamayta in booyintu qabto aan guusto dibiyo waari balaamayta iyalka dhiliisa ari markaan anjeeradas aan hasiyaha baa maamulka aan baa qodob la maatatan ma yareen aan alxamdulillah ana ma ku jariya ari ana haminki lan kuma argaayo ma jara la kaleer haminki ilaahay tuuga ari maalintan umuda in shaqeeyo waari hatta maalin maalma kumid ama yareen lan kan billi maalinta ma argaayo leer wal su'aalay jirtaa walahi maalinteeda kartee oo dhigay halka karkoo qabe karteeda sa dhigay waan ka bedelo ma laa daas kareebo ari hatana ma yareena maalin siis uu roog halbiya jisuha wala lan kan dhiya wala jirtee wala ari ha jirtee la ari haligi oo aan lan ashaab rasuul lan kumada oo gaaladaha gobati oo laga gooyo hilib shii laga gooyo argay heligaas soo hayay ka sawir oo deerin arsootaanka meel ku qaadi yar yar horta Soomaaliyeed dad muslimiinta beelin ku baaw male may la faday maamul korta ki asaab rasuulay ma badeer karo laakiin lin akaado la faday haddii qof bani aadin ah oo dhaqan adkaar siido qofna isoo ku baahan dhabadahayo yawmal qiyaamo wal hisaabiye maamulkaana aan la hataan yaade may ku codsaday dawladda ee koonfur galbeed haddii hadda kubacdi kaararka la qeybiyaa kaararku sida xildhibaanada golaha shacabka boqorintii marta qur'aan kariimka ka dhaarida goobjoog ku waadan si indeerta ummaduun lanke on lanke isu indeersi xildhibaanka aan hadda qabiil qabiil halan ka dhaway meeraawan laakiin deeri doonto ma mayka deerisa geeg wala meelu ku dhihay oo kale hobnadato ana may deeri doonto lan qabiil kasta inta hilbaashi kaararka leenka dhiibo usul usu deersi waan wili bidoodin saasa ka gaabadaas horta qodobkaas waxaan sax ku aray kormeerka geeg shalay ana uno xilbaantum iku qof amay la kulunay gudiga abaaro oo ulamaada ana heer ulamaa la kulunnoon ee walay na in sheegna iyo wala in sheegan ee alxamdulillah ee ulamay haayan ana nimanka aan gudiga abaaro haayan waxyaalo badan oo fikir ay kuma qadaayin kabiirani iyoona walijaro iyo qubadeelna niin sheegan alxamdulilah marka hore maynin sheegan guddiga mageen isdhex galnay in maamulka dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo shireen oo dadka adiga guddiga oo masiibooyinka oo maxeer dowlad goboleed iyo shireen oo iyo la ari tuulooyinka oo indeeri korno dadkan mas-uuliinta ah culammada iyo siwal indeersiyan iyo leen hel saari dadkan magaalada gudaasheena maamulka leen hel saari oo dadka mas-uuliinta leen hel saari iyo in shal goosadaan leen sheegan mayhan leen sheegan tii magaalada hayta intii ulays ha ka nagati oo macna wal ku qabashadii abasho badan ku kooyti oo sida dawladda dadkii matalay ee wal ku qabashadii oo dhanka culimada ha ka nagati oo tuulooyinka fogfogayna marka hore la saari waayo may la saarayeen mid dadka insaad korna wal jeey koran macna laanqaarta aswaay idna dambe ma ku jiraan dawladna ma ah mutadawiin way fi sabiilillahi ka shaqeeyaan mayran tuulooyinkii oo wal jeeyani onaga tuulooyinka waljeyna fadaani haddana magaalada dhati haddana abashaha ninkanaga ti ereen abashadeeda hayta haddana faraa la galnay walkusi qabad hayna ereen taas sabta taasa kula kulamni dadaal badan ay muujiyaan dhalaadana ku fiirsadaani ka maamulkan oo heer dawladeed ana weliba la kulmi jira laakiin dadka la kulmi ma ku jira hadda jibaama ku bii kortaanyada laakiin maykiin sheegay markii la iskada duuba hoorintii may haan socdaase fadda kulli inta kulli jiirtii la sheegay mayku kuhaysa maamulka siiba degmada maamulka degmada iyo maylafadeeye setosa linfiriyo un xildhibaani ana sadiid gobol qurac joom ilaa kuuni bari ootoo matalaano cidna qabiilnama matalaano dawladan ayaa xildhibaanadii ana kitaabkas qur-aanka kariimka galanta saarni ka dhaarani shirinna leexiyaw iyo walla amoon mafadahayn dhanku kulihini laakiin may waajib ana saarina walaa macaawinadaas adduunka dhiibay dawladda dhaha dhiibtay tan koonfur galbeed dhiibtay in gobjoogkugaan unu fiirino si iyo inbahayan unu fiirino waajibna saaran waayo lakubilaaw saacaduuna maybag anka baaqay haddii boqol kaar rag iibaa inta xildhibaanada koonfur galbeed goobjoog ku hadaan si imbahayan iyoon ogaani waayo waayo geeka ha ogaadi saqalada inta liin dhiibahayo maqalada liin dhiibayo lanladan haddii aad kaaraada siidu lan oo ku sugadahayo ta haddana ku hadalaayo waa ilaahay ka hisaabiye walan qaadaanan ma ahniina ma qaadaan geena ma qaadaan si ka bahayana ogaadaana unuun ma ku fadahayn hunguro wilib jaabkoona walku ku daraana hantidaana walku ku daraana laakiin meelay ka bahayaan farar ulan saaran una ogaadan saasaan macna haambogdi warbaahintu warsan haambogdi alxamdulilah iidana an mahadsantiin hatina walay dhamangna macna ana seenbirin asa shaqeey doon isina iidan an mahadsantiin may noo saaran dadkan shacabka ah oo qaxaahay dhabaatay sin haka yaaci gobolkun ibay ibakool shabeeladaas intaba waajiba noo saaran dadkan afar shay hadday aanka muhiimsan aan baahanyin marka horta marka mayo qofka magiis ooladiis walgalaan yaa horta marna barko horta biyo helaan waay nambar lama mayba migi biyo iswaraabool usaadirka karsoo raashin us helo kan saddexaad gumeeluhus madaga galadaw darbaal inta liin helo liin saaro tan afaraad musqul suulo inta liin helo liin qodo waayo ho uu kumeel banaankaas ka saxaroodan roobka sharaabka roob saxaradaas ka noob dhaca unka dadka makana meel la teegnaade shama biyoodka berliin ku baaw ma jarto marka hore suulooyin liin haro ee liin qodo ee biyo helaan raashin helaan jirgaamo iyo helaan bacyaal oo wararka la qodaa oo dhulka liin qodaa liin dhakaw biyoolinka shabaab iyo helaan dadku may ambaahanyiin caafimaad oo liin daawooyin kormeer maalin kasta liin subiya oona la seedaw bukaanka ana la kooday tan kale shanaad ana kiinka daraaw may kale la ku beeri la fadeey dadkii intaasoo sana degnay lamada kun iyo kow lamada kun kow iyo tobanka inta kooy oo jiingida ka jaro dabakaayaal dhisadow galeen ilaahay xoolo siiyey dhowr biyaaji waa la siin ladanaay yo dadkan kale kadha dhuumada hadan laakiin geeka kooy hortiisa daajka ku dhisida kan dherginta mara soomaali mayb waha ana meel in roon walkaaay si dadkaasi oo dadgoradaa guddiga liinka daro liinku miro guddiga liinka dar oo liinku miro oo yacni dadkun usubo xaraadka diirka kumaado nidhini liindaj iyo dadkun isku dhadano iyoona gaxootinimo ka deganay laakiin dadkan dhaamanne sidii migi dadkun wala siiyo kubacd iyoona wala siiyo iyoo dhabta tiitoo dhergeeni magaracone laakiin shal roonyin waayo langeeka kooyi ilan dhowrsan inta deganaa jiingidka jaru haddana kaas hortiis hadan daashko ka dhisadahayo migi dadko gaalko dareermiso lanko wlo dareer inti dara horkaha hortiisba dheedow tan iyadana macnaa dadgordaw liinweel oo guddi alok shalmaraaw oo jid kasteena la dhakaw si jidko adc dad liinweelaw kan boonkay dad liinweelaw kan alxamdulilaahi maqdisho intada wali bido ku jar oo liinweelo qaxooti kasta meeroog dadgordaw liinweel oo guddi ah ilaahay shoku obsaa mutadawiin ah dadkan shal saarowna la helo anha kormeer badan haa suubi shil atunkana nagadi ilaa saacadun haddaan dareerno siyid saa haddaan ku kooyahay miilan anseenana yeerte dadkaas maa imbaahanyiine dad ilaahay sheeku obsadaawo ee lankasta baxaado nguntidaawo oo dadkan shalmariko washalkasay dadkan lanki haddaan kordaana qabiila aan kasaan bas shagshaan kasaan handhoo shalkasi kor lankun geeka kooyta abaan boo dhimidahay kan iskuladanya kalkohuma haaqaade kan hortiis fadheede wal suurti galaaw mahaayo wa shalmaree dadka dad shalmareewna liin suubi insha allah ilaahay idjiitaasna ka dadaalaan waanu isigna ma xasantiin waana isa shaqeeyaan warbaahintan iyada anka mahadnaga iyada shaqada iyada hayto umutay anka shaqeeyaasu tineeliyaa hadii rogto meel kuwiisaatay allah ku yaalo unuun isa shaqeeyaan insha allah ilaahay idin sheeg